إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليiما كثيirا waxaynu ku dhex jirnay rukunkii saddexiyo tobnaad ee ka mid ahaa arkaanta salaada tartiib اlarkaani kama dakarna aلثaaliثa caشhara rukunka saddexiyo tobnaad ee min arkaani salaad salaada arkaanteeda ka midi tartiibul arkaani arkaanta waa in loo kala horreysiiyo kamaa dakarnaa sidaa aynu sheegnay waxaynu tilmaanay arkaanta qaarkood iyagu inaanay tartiib lahayn salliga nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo salaamo naqsiga intaasi inaanay tartiib lahaynna waxaa laga fahmayaa hadalkiisa uu yihi kamaa dakarna oo intaa tartiib umuu sheegin arkaanta kale ayuunbuu tartiib u sheegay waxaa markaa hadalkiisa laga fahmayaa sidaas oo kale atashahud wasalaatu cala nabiy caleyhi salaatu wasalaam iyagana in sidaa loo kala horeysinayo atixiyaadku horeynayo waayo waa laba rukun waana sida uu ku caddeeyey kitaabkiisa la yidhaahdo almajmuuc sharxu lmuhadab laakiin culimada qaarkood waxay yidhaahdeen asalaatu cala nabiy caleyhi salaatu wasalaam waa ka bacdi tashahud salliga nebiga lagu saliyayaa waa atixiyaadka qeyb ka mida oo kale marka waxaa bannaanaanaya altaqdiimu wataakhiiru in la kala hormariyo oo salliga haddii la hormariyo oo atixiyaadka la dambaysiiyo macnaa salaaddii way ansaxaysaa wuxuu yihi fain tarakahu hadduu ka tago tartiibtii camdan tarkan ka tegitaan oo camdan ukasa bi-an sajada waa inuu sujuudo qabla rukuuci rukuucda ka hor batalat way burtay salaatu salaadiisu way burtay oo haddii uu sujuudo isagoo weli aan rukuucin arrintaana u camdiyo salaadiisu way burtay waayo qof iska ciyaaraya ayuu noqonayaa waana mid la isku waafaqsan yahay taasi oo wax khilaafi kuma jiro halka uu yihi bi-an sajada qabla rukuuci waxaynu ka fahanay ama uu u jeedaaba waxa ay tarti ama arkaanta ay tartiibteeda ka mid tahay tartiibteedu ay ka mid tahay arkaanta salaada waa arkaanta ficliga weeye oo laba rukun oo ficli ah ayaa la kala horreysiin karin oo siday ahaayeen si aan ahayn aan loo kala horreysiin karin laakiin labada rukun ee qawliga ah haddii la kala horreysiiyo camdanba loo kala horreysiiyo salaaddii buri mayso ka la hormariyey ee meeshiisii laga hormariyuunbaan la tirsan ahayn sidaasoo kale rukunka ficliga iyo rukunka qowliga ah haddii tartiibtii laga tago salaaddu way buraysaa la odhan maayo wain saha buu uhi hadduu sahwiyo ay tarakahu sahwan oo rukun buu sahwi sahwi sababtii uga tegay fama shayga bacda almatruuki ka laga tegay ka dambeeya laqun oo midaan la tirsanahay weeye oo haddii rukun uu ka sahwiyo rukunkaa waxaa ka dambeeya oo dhami mid la tirsanaya ma aha waayo rukunkaa laga tegay waxaa ka dambeeya wuxuu dhacay fii kayri maxali meeshiisii meel aan ahayn buu dhacay oo dee waxa ay ahayd inuu rukunkani ka horeeyaabay ahayd rukunka laga tegay inuu ka horeeyo haddana dee kama horeeyo tartiibtuna waa shardi mar haddii fii kayri maxali meeshiisii meelaan ahayn mar hadduu dhacayna marka la ogaado in lagu sii socdo oo lasii wadaa ma banaana maxaa haddaba la yeeli doonaa fain tadakara hadduu xusuusto ee almatruuka rukunkii uu sahwiga uga tegay qabla buluuqi midlihi isaga oo kale inta aanu gaadhin facalahu isagii buu samayn bimacnaa rajaca ilayhi wuu u noqon doonaa oo inagii tusaaleynu yihi ragcaddii koobaad ayuu rukuucdeedii sahwi uga tegay wuxuu xusuustay inay rukuucdaasi ka maqan tahay ragcaddii labaad rukuucdeedii isagoo aan gaadhin waajib waxaa ku ah inuu dib ugu noqdo rukuucda inuu dib ugu noqdo markuu dib ugu noqdona de wuxuu noqonayaa mid ragcaddii koobaad rukuucdeedii maraya wixii markaa rukuucdii hore uu ka tegey ee hadda dee tani ay beddelkeedii tahay ee lagu buuxinayo meesheedii ka dembeeyey oo dhamina waxaan jirin buu noqonaya oo ragcaddii koobaad rukuucdeedii buu ilaabay maxaa maxaa ka dembeeyey isagoo ragcaddii labaad qiyaamkeedii ku jiru xusuusta rukuucdaa uu ilaabay iyo qiyaamkaas ragcadda labaad ee uu ku jiro maxaa u dhexeeya waxaa udhexeeya ictidaalkii waxaa udhexeeya labadii sujuudood waxaa udhexeeya fadhigii labada sujuudood waxa weeyaan udhexeeyey iyo qiyaamkan dee uu ku xusuustay intaasoo dhan waxba kama jiraan bay noqonaysa oo markuu rukuucdii u noqday rukuucdaa uu u noqday mid maraya ayuunbuu noqonaya waxa laalo waxaa ka dambeeyeyna waa taa lagu sheegay lhi famaa bacda almatruuki lagwun qof ragcaddii koobaad rukuucdeedii marayuunbuu noqonaya halkaasuu kasii wadaya hadduu sujuud ilaabana waa sidaas oo kale oo ragcaddii koobaad buu sujuuddeedii ilaabay ama labadii sujuudood buu mid ilaabay ragcaddii labaad intaanu sujuuddeedii gaadhin buu xusuustay waajibku waa maxay waa inuu sujuuddaa dib ugu noqdo sujuuddaa markuu dib ugu noqdona muxuu noqonayaa mid ragcaddii koobaad sujuuddeedii maraya unbuu noqonaya oo sujuuddaa uu ilaabay wixii ka dambeeyey oo dhan ee u dhexeeya halku ku xusuustay iyo iyada waxba kama jiraan weeye dib buu ula imanaya wainsaha famaa bacda almatruuki lagwun buu yidhi qofka la leeyahay fain tadakara qabla buluuqi milihi facalahu waa imaamkii oo imaamku saasuu yeelaya waa munfaridkii waa kii kelidii tukanayey laakiin hadduu ma'muum yahay ka waran oo isagoo ma'muuma oo imaam ku xidhan ayuu sujuud ilaabay ragcaddii labaad isagiiyo imaamkii markay marayaan buu xusuustay in ragcaddiisii hore sujuuda ay ka maqan tahay ma noqonaya isagoo ma'muum mee noqon maayo kaas imaamkuu raacayaa imaamku markuu salaada dhammaysto ayuu ragcad dhammaystiran la imanaya mar hadday ragcadi ka rukuuci ka maqan tahay ama sujuudi ka maqan tahay ama rukun kaleba ka maqan yahay ragcad dhammaystiran baa isaga laga rabaa markuu imaamku salaada dhameeyo wax noqoshaa isagu ma laha ile waa ma'muumi wailaa wain lam yatadakar haddaanu xusuusan rukunkaa uu sahwiga uga tegay ma xusuusan xataa balaga milahu ilaa isaga oo kale u gaadhay tamat waa dhammaystirmaysaa bihi kaa uu gaadhay ee la midka ah kii uu ilaabay rakcatuhu ragcaddii uu rukunku ka dhinaabaa ku dhammaystirmaysa oo laga buuxinaya waayahay marka laga buuxiyo intii kalena laqwi bay noqonaysaa watadaaraka albaaqi buu ihi watadaaraka waa ka daba tegayaa waa la imanayaa albaaqi intii harhsanayd tusaalihii hore laftiida soo qaado oo ragcaddii hore ayuu rukuucdeedii ilaabay wuxuu xusuustay isaga oo ragcaddii labaad rukuucdeedii maraya ama dhaafayba halkan waxba noqon maayo oo rukuuc rukuuc uga noqon maayo waayo noqoshada wax faa'iido ku jirta ayaan jirin waayo maxalka laftiisii buu maraya marka maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa tan uu maraya tii uu ilaabay la midka ah ayuunbaa tii ragcaddii uu rukunka ka ilaabay lagu buuxinaya oo ragcaddan labaad rukuucdeedan uu marayo ayuunbaa laga dhigayaa ragcaddii hore rukuucdeedii uu ka tegay ragcaddaasoo rukuuc lagama qaado ragcaddii labaad rukuuc mar haddii laga qaatay inteedii kale la sameeyena waxba kama jiraan maxay noqonaysaa in ragcaddii labaad uu la wada yimaado ragcaddii koowaad buu rukuuc ka ilaabay ragcaddii labaad rukuucdeeduu ku xusuustay rukuucda ragcadda labaad rukuucdii ragcadda koobaad uu ilaabay bay noqonaysaa oo ragcaddii koobaad baa laga buuragareynayaayo o laga buuxinaya waa kaa ku yidhi wailaa tamat bihi ragcatuhu mar haddii rukuucdii laga qaatay oo ragcaddii hore lagu buuxshay inteedii kale la sameeyeyna waxba kama jiraan oo wuxuu noqonayaa un qof ragcaddii labaad rukuucdeedii maraya ayuunbuu noqonaya ragcaddii koobaad baan u jiraa rukuucdeedii maraya ragcaddii koobaad markaa sujuudaheedii buu la iman doonaa kadibna ragcaddii labaad buu ukici doonaa oo ragcaddii labaad mar haddii rukuucdii laga qaato oo ta hore lagaga buuxiyey laqwi bay noqonaysaa waa la tuuraya sujuuddiina waa la mid ragcaddii horeu sujuud ka ilaabay ragcaddii labaad sujuuddeeda isagoo maraya ayuu xusuustay inay tii hore sujuudi ka maqan tahay meel uu u noqdaa ma jirto oo halku u noqon la waa halkanuu marayaba oo noqoshada faa'iida kuma jirto sujuuddaa uu marayuunbaa laga dhigayaa ragcaddaa hore sujuuddeedii maqnayd ragcaddii labaad markaa qiyaamkeedii iyo qiraa'adeedii iyo rukuucdeedii iyo waxaasoo dhami iyo waa tan sujuuddii laga qaatee ta hore laga buuxiye waxaan jirin bay noqonaysaa oo wuxuu noqonayaa in qof ragcaddii koobaad sujuuddeedii maraya halkaasuu salaaddii markaa kasii wadaya waa kaa ku yidhi watadaaraka albaaqiya waayahay labadaasay noqotay falow tayaqana hadduu yaqiinsado fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeedii ayuu yaqiinsaday macanaa salaada aakhirkeeda waxaa looga jeedaa isagoo macaatixiyaadkii dhameeyey oo salaamo naqsigu inuu harhsan yahay ama waabuu salaamo naqsadayba laakiin wakti dheeri kama soo wareegin marka curfiga lagu bee lagu halbeego ama lagu miisaamo tara tarka sajdatin buu yaqiinsaday sujuud inuu ka tegey sujuuddaasi oo min alaakhirati ragcadda u dambaysa ka mid a salaadu ama ha noqoto laba ragcadood ama saddex ama afartay doonaysaba ha noqoto sajadahaa sujuuddii buu la iman doonaa ilay maxalkeedii baabuu marayaa waa caada wuxuu ku soo celin doonaa tashahuda waa atixiyaadkii iyo dee salligii nebiga iyo intaana waa kusoo celin doonaa markaa salaada akhirkeedii isagoo marayo atixiyaadsadayba ayaa wuxuu yaqiinsaday inuu ka inay sujuudi ka maqan tahay sujuuddaasi oo ka mida ragcadda u dambaysa meeluu u noqdaa ma jirto dee ragcaddii u dambeysay waa tanuu ku jiraba sujuuddii ayuunbuu la imanaya sujuudda intii ka dambeysayna waa kusoo celinaya oo sujuudda intii ka dambeysay muxuu ugu soo celinaya wuxuu ugu soo celinayaa lianna waqaca bacda matruukin falam yuctada bihi rukun laga tegey oo ilow looga tegay dabadiibuu dhacay wixii rukun laga tegay dabadii dhacana inaan la tirsanayn horaa lagugu soo sheegay wain saha famaa bacda almatruuki lagwun markaa sujuud haddii laga tegay ragcaddii u dambaysa ka mid a de waxa ka dambeeya oo dhami wuxuu noqonayaa midaan la samayn oo kale hadday atixiyaad tahay hadday sali nebi tahay markaa markuu sujuuddii la yimaado intii ka dambeysayna waa kusoo celinaya waxaa la mida baynu nidhi haddii salaaddii uu ka baxayba oo isagoo salaaddii ka baxay laakiin wakti dheeri aanu kasoo wareegin buu xusuustay in ragcaddan u dambaysa ay sujuudi ka maqan tahay sujuuddii buu la iman intii ka dambeysayna waa kusoo celin doonaa waayo aw min gayrihaa aw tayaqana ama wuxuu yaqiinsaday fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeediibaa wuxuu yaqiinsaday tarka sajdatin sujuudka tegisteed sujuuddaasi oo min gayrihaa ragcadda u dambaysa aan ka mid ahayn oo ragcadi u horreeyey ka mid a ama tii saddexaada ka mid ahaato ama tii labaad ama tii koobaad laakiin halka uu ku xusuustayba waxa ay tahay fii aakhiri salaati hore uma xusuusan la soco hadduu hore u xusuusto taa hore lagugu sheegay oo meesha uu ku xusuustay haddii ay tahay inta aanu gaadhin milahu inuu noqonayaa lagu sheegay haddii milahu uu gaadhana inaanu noqonahayne kii uu ka tegay uun kaa la midka uu marayo uu ka dhigayo laakiin tani waa ka duwan tahay o halka uu ku xusuustay baa waxa ay tahay fii aakhiri salaati salaada aakhirkeedii isagoo maraya ama kaba baxayba salaaddii laakiin wakti dheeri aanu ka soo wareegin ayaa waxa uu xusuustay in ragcad ka mida ragcadaha hore tan u dambaysa ka horeeya inay sujuudi ka maqan tahay muxuu sameynaya lazimahu rakcatun ragcad baa ku waajibaysa dee ragcad baa ka maqan oo ragcad se uga maqan tahay dee ragcad waxay uga maqan tahay ka soo qaad sujuuddaasi inay ka maqnayd ragcaddii koobaad ragcadda labaad sujuuddeeda laga buurogaraynaya laga buuxinaya soo maaha ragcaddii koowaad buu sujuud ka ilaabay ragcadda labaad sujuuddeeda ayuunbaa sujuuddii ragcadda koowaad noqonaysa waa laga buuxinayaa talfiiq waxa la dhaha baa la samaynaya isku kabka ragcaddii labaad marka laga qaato sujuud ee ta hore laga buuxiyo ragcadda labaad intii hadhayna waxay noqonaysaa laqwi waxaan jirin idan ragcad baa ka maqan soo ma tii saddexaad iyada caadi buu leeyihi tii afraadna caadi buu leeyihi hadday ka maqan tahay sujuudu ragcadda labaad sujuuddan lagu xusuustay fii aakhiri salaa iyaduna waa saas oo kale oo ragcadda saddexaad sujuuddeedun baa laga buuxin oo tii saddexaad baa meesha ka bixi haddii ay ka maqnayd ragcadda saddexaadna ragcadda afraad sujuuddeedaa laga buuxinoo ragcaddii afraad baa meesha ka bixi si kastoo aad u dhigtaba ragcad baa maqan walihaada ragcad buu la imanaya lianna naaqisata qad takamalat waxay ku dhammaystirantay bisajdati alatii bacdaha wa ulqiya baaqiha waayo ragcadda naaqiska ee sujuuddu ay ka maqan tahay tii ay noqotaba aakhirada ayuun baan ahay inta u dambaysa un baan ahayn min gayriha weeyaane hadday tii koowaad tahay hadday tii labaad tahay hadday tii saddexaad tahay waxay ka buuxsamaysaa ragcadda ka dambaysa oo sujuud ay ka qaadanaysaa mar haddii ragcaddaa ka dambaysa sujuud laga qaadana inteedii kalena waa laqwi oo waa la tuuray markaa ragcad baa maqan wakadaa saasoo kale waxaa ah in shaka haddii uu shakiyo wakadaa saasoo kale talzamu rakcatun ragcad baa laasim ku noqonaysa in shaka hadduu shakiyo fiihimaa labadaa lasoo sheegay hadduu ka shakiyo oo wuxuu ka shakiyey sujuudda maqanima ragcadda u dambaysay ka mid tahay mise ragcadaa ka horeeyay ka mid tahay aswa a la qaadanaya haddii ragcadda u dambaysa uu ka mid dhigo dee sujuudun baa laga rabaa soo ma haddii uu ragcadihii hore ka mid dhigana sujuud lagama rabee ragcad dhamaystiran baa laga rabaa markaa sida aswa abuu qaadanaya maadaama ay dhici karta inay ragcadihii hore ay ka mid tahay sida axwadka ee is-ilaalinta iyo salaad dhowrashadu ay ku jirta ayuu qaadanayaa oo inay ragcadihii hore ka mid ahayd buu kasoo qaadaya ragcadihii hore inay sujuuddaasi fii aakhiri salaati uu ku xusuustay ay ka mid ahayd buu kasoo qaadaya deetana wuxuu la imanayaa ragcad dhamaystiran oo hadduu ka soo qaado markaa shakigu uu jiro ragcadda u dambaysa inay ka mid ahayd haa dee muu qaadan sidii axwadka ahayd ma qaadan waa in calima hadduu ogaado fii qiyaami haaniyatin ragcad labaad qiyaamkeeda dhexdiisa hadduu ku ogaado tarka sajdatin sujuudka tegisteed fain kaana hadduu yajalasa mid fadhiistay bacda sajdatihi sujuuddaa hore uu la yimi dabadeed sajada taagnidaas buu ka sujuudi doonaa markaa masaladani waa waa qof sujuud ka tegey oo sujuuddii xusuustay isagoo ragcaddii labaad ragcaddii koobaad ayuu labadii sujuudood mid ka tegey sahwan buu uga tegey ragcaddii labaad qiyaamkeeda isagoo ku jira ayuu xusuustay sujuudda sujuuddeedii ma gaadhine waa noqonayaa soo maa sujuuddii waa u noqonaya taas waa iska cadda iyadu laakiin hadda waxaa meesha ku jira waxaa weeye sujuuddii waa u noqonayaae fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyey isna ma la imanayaa sujuuddaa u noqonayo horteed mise siduu u taagan yihin buu iska sujuudaya taasi waxa ay ku xidhan tahay sujuudda koobaad ragcaddaa hore ka mida markuu la yimi haddii uu fadhiistay isaga oo taagan qiyaamkii ragcadda labaad ee uu ku xusuustay inay ta hore sujuudi ka maqan tahay inbuu toos u sujuudaya waayo dee waxaa lagu leeyay waa sujuudun oo fadhigii sujuuddaa ka dambeeyey ee taa uu la yimi iyo tan uu ka tegay u dhaxeeyey dee waa kan la yimi ee lagu uhi fain kaana jalasa bacda sajdatii sajada fadhigaas wuxuu doonaya ha noqdo weeyaan muctamadku hadduu fadhigii rukunka ahay labada sujuudood u dhexeeyey u niyooday waaba la yimiba fadhigii rukunka ahaa sujuudun baa ku harsan hadduu itlaaqo waxba aanu u niyoonna kii labada sujuudood u dhexeeye buu noqonaya oo dee niyo gaara uma baahna rukun waliba niyo gaara uma baahna hadduu istiraaxo u niyoodayna oo biniyati listiraaxa uu fadhigaa kula yimina istiraaxadu waa sunna ee faralku biniyati nafli waa ku gudmaya xaaladan oo kale marka la joogo waynaga halkaa tilmaanay nidhi qaacidaa jirta odhanaysa su-aal ahaan u dhigan hal yata-adda alfardu biniyati nafl laba ficil oo isku mid ah ayaa midna uu faral yihi midna sunno wey waa juluuskaas oo kale oo aljuluusu bayna sajdatayn waa faral aljuluusu lilistiraaxatina waa sunna labadubana waa juluus oo dusha sawirka guud waa isku mid bay ka yihin haddaba kii faralkaha meeshiisii isaga oo maraya kii faralkaha isagoo meeshiisii maraya ayuu kii sunnaha ahaa niyeystay waa kan oo kale oo sujuuddii koowaad markuu ka soo kacay isagu wuxuu u haystaa inay tii labaad tahay fadhigii sujuuddaa dabeed uu fadhiistay wuxuu u niyooday jalsatul istiraaxa xagga niyada muxuu ka yahay jalsatul istiraaxa xagga nidaamkii salaada marka la eegana aljuluusu beyna sajdateyn buu ka yahy marka inay niyadu niyo sunno tahay wax ma kharibaysaa oo ma la odhanayaa fadhigaasi aada sujuuddaa dabadeed samaysay waa fadhi aada sunno u niyootay oo kii faralka ahaa meeshiisa kuu buuxin maayo mise waxaa la odhanayaa faralku waa ku gudmi karaa biniyati nafl iyadoo sunno loo niyeystay qaacidadaas saasay tidhaahdaa su-aal weeye waxaana jawaabta saxda ay tahay qad yata-adda alfardu biniyati nafl waana ta dee madhabku uu ku socdo waa dhici kartaa in shay farali uu gudmo iyadoo markii la samaynayey nafli la niyeystay oo sunno la niyeystay oo fadhigaasi waa fadhi farala marka meeshiisa la eego iyo maxalkiisa laakiin xaggii niyada ayuu sunno u niyeystay fadhiga faralka ahi waa ku gudmayaa niyada sunanimada loo niyeystay laakiin daabit bay leey qaacidadaas daabitkeedu waa maxay daabitku waxa weeye faralkan iyo sunnahan laga hadlayo ee la leeyahay faral baa niyo sunno ku gudmaaya waa inay jirta niyatun qablahumaa tashmaluhumaa niyo labadoodaba ka horeysa oo koobsanaysa labadoodaba waa inay jirto iminkana dee ile salaad baa laga hadlayaaye salaada niyadeedii ayaa labadaba ka horeysa oo fa fadhigan faralka ah ee labada sujuudood udhaxeeya iyo kan sunnaha ah ee labada sujuudood dabadeed lala imanayo jalsatul istiraaxaa dee labadoodaba niyadii salaada markii la xidhanayo la niyeystay ayaa ka horeyso labadoodaba koobsanaysa oo midna niyo gooniya uma baahna ka faralkaayna in faralnimo loo niyeysta uma baahna ka sunnahayna in sunanimo loo niyeysta uma baahna mar hadday jirta niyo labadoodaba ka horeysa kii faralka ah mar hadduu sameeyo maxalkiisii uu la yimi sunnaba ha u niyeystee waa ka gudmaya haddii shaygaa sunna shaygaa faralka ah ee markii la samaynayay sunno loo niyeystay aanay jirin niyo faralkaa iyo sunnaha ka horeyso labadoodaba shamlisanaysa oo koobsanaysa laa yata-adda alfardu min niyati nafl faralkaasi niyadaa sunnaha kuma gudmaayo waaya tusaale waxaa ah waxaa tusaale ah soom farala ayaa qofkan lagu leeyahay oo tusaale ahaan maalin baa bishii rabadaan lagaga lahaa shacbaanna gebigeedaba maalin baa ka harhsan maalinkaasi wuxuu u bannaan yahay oo qura soomkii faralka ahaa ee lagu lahaa ee rabadaan lagaga lahaa oo soom sunnaa inuu soomaa uma bannaana maalinkiibuu soomay laakiin wuxuu ku soomay biniyati nafli buu ku soomay isagoo soom sunnaa u niyeystay isniin ama khamiis soom sunna isagoo u niyeystay buu soomay maalinkii faralka ahaa soomka maalinkaa uu sunnaha u niyeystay ma kaga gudmayaa waa maya kaga gudmi maayo oo muxuu kaga gudmi waay wuxuu kaga gudmi waayo niyo labadooduba ay hoos tegayaan oo labadooduba shamlisanayso oo ka horeysa ayaan halkan jirin laakiin labada fadhi ee midna uu yahay rukunka oo ah kii labada sujuudood udhexeeyey midna uu sunnaha yahay ee salaada ku wada jira niyada salaadaa labadoodaba shamlisanaysa walihaada halkii faralka hadduu fadhiisto laakiin sunno uu u niyoodo faral baa uu u noqonaya walihaada wuxuu yihi fain kaana jalasa wuxuu u fadhiistay wuxuu doonaya noqdo faral ha niyeysto ha ilaaqo istiraaxo oo sunnaha ha niyeysto bacda sajdatii hadduu fadhiistay fadhigii labada sujuudood udhexeeya waa u xaasil marka waxa ku adhay waa maxay sujuudun sajada waa sujuudaya markaa min qiyaamihi buu ka sujuudayaa siduu u taagan yahay ragcaddii laba qiyaamkeeda ugu jiro ayaa markuu xusuustay inay tii hore sujuudi ka maqan tahay sujuudun buu dhacaya ila sujuudun baa ku harsanee fadhigii waa ka sameeyey wa qiila waxaa la yidhi in jalasa hadduu fadhiisto biniyati listiraaxati istiraaxo niyadeeda hadduu ku fadhiisto lam yakfihi fadhigaa sujuudda hore ka dambeeya ee istiraaxo uu u niyooday kuma filla haa oo fadhigii laba labada sujuudood udhexeeye u noqon maayo ee marka uu taagnida ragcadda labaad ka yimaado horta waa inuu fadhiisto oo fadhigii uu la yimaado ila ka hore sunu ahay oo meel faro luma buuxin karee kadibna uu sujuuddii la yimaado ku harhsanayd wailaa buu yidhi wain lam yanwi wain lam yajlis dheh haddaanu fadhiisanba bacda sajdatii haddaanu fadhiisan sujuuddii koobaad dabadeed maba fadhiisanba toosuunbuu u kacayba kaa maxaa ku harhsan sujuuddiina waa ka maqan tahay labaad fadhigii labada sujuudood udhexeeyana waa ka maqanyi qiyaamna hadda waa ku jiraa ragcaddii labaad qiyaamkeediibuu ku jiraa ma sujuudayaa maya wailaa e wain lam yajlis haddaanu fadhiisan bacda sajdatihi sujuuddii koobaad dabadeed haddaanu fadhiisanba falyajlis horta ha fadhiisto muطma'inan xaalo uu yahay fadhigaa mid ku xasilaya ila fadhigii rukunka ahaabaa ka maqane labada sujuudood udhexeeye uma dabeetana fadhigaa dabadii buu yahay sujuudu sujuudayaa oo juluus iyo sajda ayuu la imanayaa labadaasi ayaa ka maqan wa qiila waxaa la yidhi yesjudu waa sujuudayaa faqad oo keli ah ama ha fadhiisto sujuudda hore dabadeed ama yaanu fadhiisanin ama biniyat اlistiraaxa ha ku fadhiisto ama yaanu fadhiisanin waxaa soo koobayaba sujuuddaa hore dabadeed ama ha fadhiisto ama yaanu fadhiisanin isagoo ragcaddii labaad qiyaamkeeda ku jira markuu xusuusta inay ta hore sujuudi ka maqan tahay wuu sujuudayaa ayib hadduu fadhiistay dee garanay oo fadhigii rukunkaa waa la yimi oo sujuudun baa ku harhsan oo yesjudu sax bay noqon laakiin haddaanu fadhiisan miyaanu ka maqnayn fadhigii labada sujuudood udhexeeyey iyo sujuuddii labaad waa ka maqan yahay baa lagu yihi dee waayo hadduu ka maqan yahay maxaad u tidhi wuu iska sujuudayaa unoo qiyaamkaa ragcadda labaad buu ka sujuudaya wax fadhiga la iman maayo waxaa loo yidhi leanna fadhiga labada sujuudood udhexeeya sidiisaba waxaa loo sharciyeeyey oo loo jideeyey lilfasli bayna sajdatayn labada sujuudood in lagu kala saaro oo lagu kala sooco dee kala soocistiina hadda waxay inoogu xaasishay qiyaamka oo sujuuddii hore iyo tan uu ka tegay ee uu marka dambe la imanayo maxaa udhexeeya dee qiyaam baa udhexeeya qiyaamkaa ragcadda labaada ku xuustay baa udhexeeya markaa fasligii maqsuudkaa wuu xaasilay oo fadhi kumuu xaasilina wuxuu ku xaasilay biqiyaami aلrakcati الthaaniya ragcadda labaad qiyaamkeedu ku xaasilay waayo اktifaءa bاlqiyaam can اljuluus لanna alqasda bihi alfasl huwa xaasilu biاlqiyaami laakiin ta qiil waxaa loo yidhi oo loo daciifiyey in labada sujuudood la kala saaraa oo la kala sooca waa maqsuud laakiin de waxaa la doono laguma kala soocaye wax gaara bay shareecadu tihi ku kala sooca oo aljuluus juluuskina hadda waa maqan yahay wain calima hadduu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad afar ragcadooda aakhirkeeda tarka sajdatayni laba sujuudood inuu ka tegey aw halaahin aw tarka halaahin ama saddex sujuudood inuu ka tegey oo in looga tegey labada ama saddexdaasoo jahila uu jaahil ka yahay mowdicaha meesheedii halkii ay ragcaddii ay ku jirtayba garan maayo wajaba waxaa ku waajibaya caleyh rakcataani laba ragcadood la yimaadaa ku waajibaysa waxaynu hore usoo maray haddii uu garanayo rukunka uu ka tegey mowdiciisa hadduu garanayo iyo axkaamta uu yeelanayo halka waxaa ka bilaabmaya qofkii rukun baa ka maqan oo uu ka tegey rukunkaana mowdiciisii garan maayo muxuu yeelaya taa isu warba yeelanaysaayoo wuxuu yihi salaad afar ragcadooda waa duhur ama casr ama cishaai ayaa aakhirkeeda wuxuu ogaaday in laba sujuudood uu ka tegey ama inuu saddex ka tegey labada sujuudood ragcadee ama ragcadaheebay ka maqan yihin garan maayo inay laba maqan yihin umuu garanaya saddexda laftooduna waa saas oo kale oo saddexda ma laba ragcad ka mid ahaa midna ragcad bay ka mid ahayd mise saddex ragcadood bay ka kala maqnaayeen garan maayo waa kaa ku uhi jahila mawdicaha wajaba rakcataan laba ragcadood baa laga rabaa mas'aladan haddii laba sujuudood iyo ka badan uu ka tago oo uu ilaabo meeshoodiina aanu garanahayn waxaad la socotaa qaacidadu waxay tahay yuqadaru bilaswa waxaa laga soo qaadayaa sida ugu daran sida ugu daran waxaa looga jeedaa sida inta ugu yari ay ugu xaasilgaroobayso ayaa laga soo qaadaya inay salaaddiisu u dhacday sida inta ragcadaha ugu yari ay ugu xaasilgaroobayaan inay salaaddiisu u dhacday baa laga soo qaadaya oo sida inta ugu badani ay ugu xaasilgaroobayso laga soo qaadi maayo tusaalahan laftiisa aynu dul fadhiisanno haddii laga soo qaado labada sujuudood inay ragcaddii koowaad ka wada mid ahaayeen dee ragcadunbaa ka maqan soo maha haddii laga soo qaado labada sujuudood inay ragcaddii koowaad ka wada mid ahaayeen maxaa ka maqan ragcadunbaa ka maqan saddexdii kaleba inuu tukaday bay noqonaysa laakiin sidaa laga soo qaadi maaye waxaa laga soo qaadayaa aswa oo sida inta ugu yar ay ugu xaasilgaroobayso inta ugu badanina ay kaga maqnaanaysaa laga soo qaadaya oo waxaa laga soo qaadayaa suuradan ama masaladan oo kale labada sujuudoodee ka maqan midi inay ragcaddii koowaad ka mid ahayd midina inay ka mid ahayd ragcaddii saddexaad ayaa laga soo qaadaya waxa u dhamayska tirina yihiin ragcaddii labaad iyo iyo ragcaddii afraad saasaa laga soo qaadaya marka ragcaddii koobaad markay sujuudi ka maqan tahay aakhiru salaana la marayo ila meel looga noqdaa ma jirtee ragcadda labaad dee sujuud ka qaad oo taa koowaad ku buuxi intii soo hadhayna dee tuur waa laqwi marka muxuu hayaa ragcaddii koobaad ragcaddii labaad iyadu meesha way ka baxday ragcaddii saddexaadna sujuud baa ka maqnayd soo maha ya ragcadda saddexaadna ta afraad sujuud uga qaado ku buuxi ragcadda afraad inta soo hadhayna tuur maxaa u xaasilgaroobay markaa ragcadda saddexaadna dee labaadunbay noqonaysaa laba ragcadood baa u xaasilgaroobay maxaa ku hadhay labaa ku hadhay walihaada muxuu ku yidhi wajaba rakcataani saddex buu ka tegay tusaale ahaan oo saddex sujuud inay ka maqan yihin buu xusuustay meesha ay salaada kaga jireenna garan maayo sidanoo kale un ka soo qaad inay sujuudi ka mid ahay ragcaddii koobaad sujuudina ay ka mid ahay ragcaddii saddexaad sujuudda saddexaadna ama ta labaad inay ka mid ahayd ka soo qaada ama ta afraad taa doonaysid adugu meesha doonaysid gasho sidii horun bay tegaysaa oo ragcaddii koowaad mar hadday sujuudi ka maqan tahay ta labaad haddii labadeediiba la hayo ama midh laga hayo ayaa sujuud laga qaadiyo ta koowaad baa lagu buuxin intii hadhayna laqwi bay noqon ta saddexaad iyadana sujuud baa ka maqan ta afraad haddii ay labadeediiba joogaan ama ay midi joogto waa laga qaadi doonaayo ta saddexaad baa laga buuxin oo ta saddexaadna ragcaddii labaad bay u noqon inta ta afraad ka hadhay haddii ay marka hore labadeeduba joogeen waa la tuuri haddii marka horeba sujuud qurayada lafteeda laga hayayna dee waa tii sujuuddii laga qaatay laga amaaday inta saddexaad lagu buuxiyey si kastood udhigto laba ragcadood unbaa xaasila dee labadii kale ha la yimaado ila salaadi rubaaciya ayay ahayde waa tahay aw arbacin aw calima wuxuu ogaaday fii aakhiri rubaaciyatin tarka arbacin afar sujuudood inuu ka tegay buu ogaaday oo afar ay ka maqan yihiin afartaasi laakiin sida ay kale yihiin iyo meelihii ay ku jireen garan maayo marka aswow ixtimaal ama aswow taqdiir baa laga dhigi doonaayo sida inta ugu yaray ugu xaasilgaroobaysa laga dhigiyo fa sajdatun ey fa caleyhi dushiisa waxaa sajdatun horta sujuud buu la iman sujuud keliya uma rakcataani dabeetana laba ragcadood suuro ee waxaad tidhaahdaa afar sujuudood markay ka maqan yihiin ixtimaalka ugu darani wuxuu noqonaya ama taqdiirka ugu darani inay sujuudi ka maqan tahay ragcaddii koobaad ragcaddii labaadna ay wada maqan tahay ragcaddii saddexaadna cafan ay wada maqan tahay labadeediba ay maqan yihiin tii koobaad sujuud baa ka maqan tii saddexaadna labadeedi waa maqan yihin soo saddex sujuudood halkaa ma haysid tii afraadna mid baa ka maqan afarta sujuudood saasay ku maqan yihin tii koobaad mid baa ka maqan tii saddexaadna labadeedi waa maqan yihin tii afraadna mid baa ka maqan afarta sujuud waa sidaa sidaa markay tahay ta koobaad si aada u buura garayso tii labaadee dhamayska tirnayd ka qaad sujuud ka qaad oo ta koobaad ku buuxi inta kalena tuur halkaa ragcad baa la hayaa soo ma ragca waaxida ayaa la hayaa tii saddexaadna marka hore way wada maqnayd waxba kamay joogin maxaad haysataa markaa ragcaddii koobaad iyo iyo xabad sujuuda xabaddaa sujuudda horta mid labaad u gee fa sajdatun halkaasay ka timi maxaa markaa mid labaad marka loo geeyo maxaa meeshii soo baxay laba ragcadood baa soo baxay dee uma rakcataani labadii hadhay baa lagaa rabaa marka waa tahay aw khamsin aw calima wuxuu ogaaday fii aakhiri rubaaciyatin tarka khamsin san shan sujuudood inay maqan yihin buu ogaaday oo gebigaba saddexun uu la yimi aw sittin ama lix sujuudood inay maqan yihiin fa halaathun saddex fa calayhi halaathu ragcaad saddex ragcadood baa laga rabaa meeshaa ragcadun baa xaasil ka ah oo bal xaggay ka fududa baynu kaga horeynaynaaye wuxuu ogaaday salaadiisa afarta ragcadooda inay lix sujuudood ka maqan yihiin de salaada afarta ragcadood imise sujuudood bay leedahay sideed markay lix maqan yihiin maxaa hadhay laba laba waa ragcadun saddexdii kalea laga rabaa fa halaathun waa taa la yidhi shani markay maqan yihiinna dee sidaasi ayuunbay tegaysaa markay shani maqan yihiin shan ragcadood markay maqan yihiinna saasunbay tegaysaa waxaad ka soo qaadday ragcaddii koobaad inuu sujuud ka tegey ragcaddii labaadna labadeediiba uu ka tegey ragcaddii saddexaadna a labadeediiba uu ka tegey ragcaddii afraad sujuud ka qaado tahore ku buuxi maxaa hadhay markaa inta kalena dee tuur ragcaddii koobaad unbuu haya maxaa laga rabaa saddexdii ragcadood kalaa laga rabaa aw sabcin buu yidhi aw calima wuxuu ogaaday fii aakhiri rubaaciyatin salaad rubaaciya oo afar ragcadooda aakhirkeeda wuxuu ogaaday tarka sabcin toddoba sujuudood inuu ka tegey fa sajdatun ay fa caleyhi sajdatun ila salaada gebigeeda muxuu ka hayaa sujuudaheedii toddobuu ka tegey sideedna way ahayn xabad buu ka hayaa dee xabadda horta mid labaad ha ku daro fa sajdatun halkaa ragcad baa ka soo baxday markuu sujuuddu hayay sujuud labaad uu ku daro uma halaathun dabeetana saddex baa dushiisa ah ila ragcad unbuu hayaa saddex ragcadoodna waa laga rabaa waxaad isweydiin kartaa sidee ku suurtoobaysaa qof tukanaya waxaa loo sujuudaa inuu ka tago oo oo uu ilaabo toddoba sujuudood muxuu tukanaya waxay ku suurtoobaysaa bay yidhaahdeen sujuuddu waa tii lahayd shuruudda sujuuddii waaba sameeyey suura ahaane shuruuddii baa maqan toddobadan sujuudood waxaa laga layaabaa toddobadaba inuu la yimi laakiin shuruudihii baa ka maqan oo saa ogeed lama tirsan oo mid maqan bay noqotay oo shuruuda ka maqan maxaa ka mid a tusaale ahaan dee shuruudda waxaa ka mid ahayd in qaarkiisa dambe uu ka sarreeyo qaarka hore markuu sujuudsan yihi sidaa ma yeeline qaarkii sare oo sarreeya ayuu sujuuday amaba se dee tamkiinkii baa ka maqanoo salaantaanu dhulka si fiican aanu ugu qaban dabeetana sujuuddiibaa waxay noqotay mid aan la tirsan ahayn waayahay wuxu uhi raximah llah qultu waxaan idhi la soco alimaamu nawowi raximah llahu tacaala qultu hadduu idha hadee waxaanuu sheegay waa waa waa ziyaadaad weeye zaa'idka ah kitaabkii raaficiya muxararka marka had ya jeeraale qultu ayuu ku bilaaba allahu aclamna waa ku dhameeya hadallo koob koobanna waa ahaan jirtay sidaynu soo aragnay laakiin imika masaa'il badan oo mulxaqa oo arkaantaa salaada uu ilxaaqiyo uu halashiyo uu ka dabageeyey bu halan ku sheegaya qultudaasay ku bilaabmayaan allahu aclamti meel dambe ayay imanaysaa la soco allahu aclamti meel dambe ayay imanaysaa waanaynu baraarujin doonaa oo dee marka uu baabkan dhameeyo wallahu aclam waa kaa yidhi marka qultudaa iyo wallahu aclamtaa intaa udhaxayso o dham waa maxay waa ziyaadaadkiisii weeye waana mulxaqaatu biarkaani salaa aw mulxaqaatu min axkaami salaa oo waxyaaba uu haleeshiyo uu ka dabageeyo axkaamta salaada ka mida qultu waxaan idhi buuhi nawowi yusanu waxaa la sunneeyaa idaamatu nadarihi eegmadiisa inuu joogteeyo kii tukanayay ilaa mawdici sujuudihi halka uu ku sujuudayo uu eegayo oo wuxuu leeyahy waxaa sunnaha qofka tukanaya salaadda markuu galo laga bilaabo inuu joogteeyo eegmada uu eegayo halkaa uu ku sujuudo a waxaa laga soo reebayaa un xaala tashahud marka waa atixiyaadka u fadhiyo markaa atixiyaadka u fadhiyo dee wuxuu eegayaa musabaxadiisuu eegaya fartaa tasbiixsatada la idhaahdo ayuu eegayaa waxaana u daliilo xadiidka cabdullaahi bnu zubayr abu daawuud uu wariyey wa ashaara bisabaabatihi walaa yujaawizu basaruhu ishaaratahu walaa yujaawizu basaruhu ishaaratahu ishaaratahu araggiisu ma dhaafahayn ishaaradiisa fartaa waxuu ku tilmaamayo waana xadiid xasana taa iyada waa laga soo reebaya inta kaloo s inta kaloo dhan hadduu hadduu taagan yahay hadduu rukuucsan yahay hadduu sujuudsan yahay wuxuu eegayaa maxalu sujuudkaas ayuu eegayaa oo maxaa u daliila waxaa u daliilan xadiidka abu hureyre xaakim wariye bayhaqi ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kaana taduuru caynaahu nabiga indhihiis waa wareegi jireen macnaa marba meel buu eegi jiray xataa nazla qowlu llahi tacaala qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaa ay soo degetay aayadahaas ilaa ay soo degeen faطaطa'a ra'sahu wanakasa fi lard madaxiisuu foorariyeyo xagga dhulka uu foorariyey xadiidkaasay markaa daliishadeen xadiidkaasi sida raajixa waa min maraasiili muxamed ibni siriin waa can moxamed ibni siriin can inabiy calayh isalaatu wasalaam oo sheegista abu hureyre sanadka lagu sheegay sax maaha saasay rajaxeen aimada bayhaqi iyo nawowi iyo dahabi iyo ibnu kathiir iyo ibnu rajab iyo kuwo kaleba wacalaa hada xadiid mursala ayuu noqonayaa oo daciifa waxaa kaloo ay daliishadeen xadiidka caaisha ana nabiya salى اllahu alayh wasalam lama dakala اlkacba ma khalafa basaruhu mawdica sujuudihi waxaa wariye xaakim iyo bayhaqi nabigu alayh الsalatu salaam maalintuu kacbada gale uu ku tukaday araggiisu ma weydaaran halkuu ku sujuudayey waa min riwaayati camr bni abi salama can zuhayr ibni moxamed atamimi camr ibni abi salama waa shaami wa riwaayatu ashaamiyiina can zuhayrin munkara wa hada minha kama qaala abu xaatim raximah llah riwaayada shaamiyiintu ay ka wariyeen zuhayr waa riwaayat munkara riwaayadana kuwaasay ka mid tahay sida abu xaatim uu sheegay kama fi lcilal ibnihi marka waa daciif marka maxaynu haynaa wax saxiixa maba haynaba oo tilmaamaya qofka tukanaya inuu eegayo halkaa waxa weeyaan uu ku sujuudayo walihaada maalikiyadu waxay yidhaahdeen hortiisaasuu eegaya xaggaa ka horeysa ayuu eegaya ee qibladu ay ka xigto waxaana u daliilo qowlka ilaahay uu yidhi fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam wejigaaga masjidulxaraam xaggiisa ujeedi hadduu sidan yidhaaho wejiga xaggan hoose u jeediyana waxay leeyihin dee wejigii xaggaa uma ujeedin markaa xaggaa hore ha eego waxaa kaloo ay daliishadeen xadiidka alkhabaab uu nabiga ka wariyey bukhaari saxiixiisa kusoo saaray annahum kaanuu yacrifuuna qira'ata rasuuli illaahi bidiraabi lixyati waxaa lagu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada duhur miyuu qur-aan akrin jiray waxay idhahdeen haa saad ku garateen mana waxaanu ku garannay garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa marka imaamka garhkiisu inuu dhaqdhaqaaqayo qofka arkay maaluu ku sujuudaya buu eegayay waa maya halka ka horeysa ayuu eegayay wey imaamka laftiisa ayuu eegayey laakiin masaladu sidan madhabku uu yahay ayay sax ku tahay oo mar haddaan lahayn daliil cad oo tusinaya qofka musalligahay intaa salaada uu ku jiro halka uu eegayo dee halka markaa u sharafta badan maxalkiisa iyo meeshiisa oo maxalu sujuudka maxalu sujuudkiisa ha eego kuwa imaamka kusoo xigoo kale waxaa la odhan karaa iyagu imaamka ayay eegayaan iyadoo xadiidkan alkhabaab la daliishanayo si ay xaalkiisa ula socdaan qiila waxaa la yihi yukrahu waxaa la karhaa takmiidu caynayhi labadiisa indhood inuu isku qabto ayaa la karhaa macnaa waa makruuh qofkii tukan inu indhaha isku qabto wa cindii buu uhi noowi agtayda sida aniga ay ila tahay laa yukrahu lama karo indha isku qabashada in lam yakaf haddaanu ka baqin dararan dhib oo haddii wax dhiba uu ka baqdo oo hadduu indhaha isku qabto dee dhibaata u imanayso markaasi makruuh tahy ama xaaraan ba ay tahy waxaas wuxuu noqon karaa dee cadow uu iska eegayo isagoo salaaddii ku jira marka hadduu indhaa isku qabto dee cadowgii baa qaflad ku qabanaya ama bahal baabuu iska eegayaa ama mas buu iska eegaya ama bahal kaluu iska eegayaaba hadduu indhaha isku qabto dee bahalkiibaa hoosta ka soo gelaya isagoon ogeyn marka dhibaata ayuu ka baqdo xaaladahaasoo kale makruuh tahay buu leeyahy ama xaaraan ba ay gaadhi karta hadduu dararkiiyo dhibka uu ka baqanaya muxaqaquu noqdo laakiin inta kale wuxuu leeyahy nawi raximah llahu tacaala wax dhiba uma arko kitaabkiisa majmuuca wuxuu ka soo raray can ilcabdari alkaraax inay makruuh tahay indha isku qabashadu kadibna wuxuu hi nawowi walam ara hada aladi dakarahu min alkaraahati liaxadi min asxaabina walmukhtaar anahu laa yukrah cabdari mooyaane cid kaloo kamida asxaabta iyada shaaficiyada oo tidhi indha isku qabashadu waa makruuh ma arag buu ihi sida la doortay almukhtaar haddaad maqasho maaha madhaban madhabkaas sidaasa maaha macnaheedu ee macnaheedu waa maxay waa sida imaamkaa hadlaya isaga la rajaxantay xagga daliil ahaan markuu masalada ka eegay aad baanay nawowi taasi ay ugu badan tahay waayo anawowi raximah llahu tacaala wuxuu ahaa imaam ku dadaala raacitaanka adilada waxaa kaloo aada ugu dadaali jiray axaadiida markaa inuu ka hadlo sixadeeda iyo dacfigeeda waxyaabaha raafici uu kaga duwan yahay baana taasi ka mid tahay culimadu way ka hadleen raafici iyo nawowi keebaa ku fiicnaa cilmiga xadiidka qaarkood waxay idhahdaan raafici baa ku fiicnaa ciraaqi baa ayaa arrinta noocaas iyo sheego calaayi oo sheekhiisa ka soo naqliyey qaarna waxay idhahdeen meye alimaamu nawowi baa ku fiicnaa ibnu xajar markii sakhaawi wuxu uhi markaan ibnu xajar oo sheekhaygii weydiiyeyna wuxuu yihi masaladaasi in la iska daayaa way ku fiicanto waxba aimada aan la faaqidin kii ku fiicnaabay iska tegi waayo laakiin waxaa la hubaa inuu nawowi raafici kaga duwan yahay masalada ku saabsan baxhiga xadiidka marka masaa-isha fiqiga laga hadlayo tanqiixinta adilada saxiixa iyo daciifka kala saaristooda oo raafici isagu wuxuu ku socday dariiqadii fuqahada oo asxaabulmadhab wixii ay daliishadeenu inuu sheego ama saxiix ha noqdo ama daciif ha noqdo laakiin alimaamu nawowi raximah llahu tacala imaamka naaqidkaa wey wixii asxaabtiisu ay daliishadeen xataa ka hadlay odhan xadiidkaasi waa daciif xadiidkaasi ma sugnaan almuhim kelimatu almukhtaaru macnaheedu waxa weeye macanaa sida anigu aan doortay daliil ahaan ee madhabkiibaa sidana ma aha walihaada halkan muxuu yidhi waa cindii buu yidhi oo wuxuu sheegaya arrintan inay tahay ra'yi isaga u gaara oo isaga raajix la noqday ee aanay ahayn maxay madhabkii aanay ahayn waaya nawowi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi sababta aan loo karin indha isku qabashadu waxay tahay mar haddaanu dhibaato ka baqanahayn liannahu yajmacu lkhushuuca wa xuduura alqalbi wa yamnacu min irsaali اnnadari wa tafriiqi dihin waxtar baaba indha isku qabashadu ay leedahay mar haddaan dhib laga baqanahayn oo arrintaasi khushuucdii bay keenaysaa qalbiga ururkiisii bay sababaysaa salaadda uu ku ururu ku koobo waxay qofkii ka hor istaagaysaa inuu meelaha eeg eego oo qofku haddii uu eegmada badiyo tarkiiskaa ka lumaaya inuu salaaddii xoog saaro qalbigiisuna waxyaabaha uu eegayo qaar ku tacalluqaya walihaada baa nebigu calayhi isalaatu wasalaam sijaadadii loo keenay liidliidka lahayd uu ihi iga celiya waxay ku dhowaatay inay salaadayda iga mashquuliseen marka haddii indhaha u isku qabto waxyaabahaasoo dhan ayuu ka badbaadayaa buuli ibnulqayim raximah llahu tacaala kitaabkiiyo zaadulmicaadka wuxuu sheegaya inaanay hadyiga nebiga ka mid ahayn sunnihii nebiga laga soo wariyey inuu indhaha isku qaban jiray marka uu salaada ku jiro oo hadduu indhaha isku qaban jiray sijaadadaaba ma arkeen liidliidkeeda taa abujaham uu soo hadiyeeyey marka wuxuu leeyahy haddii aan indha isku qabashadu aanay nafci iyo waxtar kale u lahayn sida afdalka ahi waa inuu indhaha kala hayo marka uu tukanayo iqtidaaan binabiy calayh isalatu slam isagoo nebiga ku dayanaya laakiin indha isku qabashadu hadday qofkii faa'iido u yeelato oo khushuuc bay qofkii u siyaadinaysaa iyo salaadiisii waxa weeya inuu qalbigiisu ku koomo meelo kale aanu qalbigiisu daymoon xaaladda noocaasa wuxuu leeyahy shakiba kuma jiro indha isku qabashadu inay bannaan tahay bal waaba mustaxaba oo wanaag baabay tartayba sidaasi ayaana qawaacidda iyo usuusha shareecadu ay ka markhaati kacaysa qolooyin kale waa makruuh in indhaha la ysku qabtaa waxa ay leeyihiin hurday qofka u keenaysaa wuu seexan karaa hadduu indhaha isku qabto ta kale dee mawdicu sujuudkii ay yidhaahdeen in la eegaa sunnaa ayuu ka tegayaa oo dee waa kan indhihi isku qabtoo meel ba eegi maayaba a'imada qaarkoodna waxaabay yidhaahdaanba waa min ficil الyahuud sida mujaahid oo kale laga soo wariyey xasan اlbصri oo taabici ahaa laftiisuna waa ruqseeyey calaa kuli xaal daliil diidayaa ma jiro qof waliba sida u roon ha yeelo indha isku qabasho iyo indha kala fur wax shareecadu fartayna ma aha oo sidiisa ay u fartay wax shareecadu u diidayna ma aha wاlkhushuucu buu yidhi wayusanu waxaa la suneeyaa alkhushuucu khushuucda ayaa la suneeyaa buuhi marka khushuucda sida cali laga soo wariyo waa liinu اlqalbi wa kafu ljawaarix oo qofka qalbigiisu inuu dabco oo uu jilco intaa salaada uu ku jiro xubnihiisuna dhaqdhaqaaqa aan loo baahnayn inay ka istaagaan طumaaniinat اlqalbi wa sukuunu ljawaarix xasilitaanka qalbigu uu salaada ku xasilo ee salaada qalbigu u soo jeesto ee qofku wixii uu akriye wixii uu sameeyey uu la socdo xubnihiisuna dhaqdhaqaaqa ay joojiyaan taasaa khushuuc la yidhaahdaa waa sunna buuri waana sida culimada badankoodu ay ku tegeen waa jiraan ahlucilmiga qaarkood oo yihi khushuucdu waa waajib bal khushuucdu salaada shardi bay u tahayba oo laabudda an yakhshaca fii juzin min salaati salaadiisa qeyb ka mida inuu khushuucaa waa lagama maarmaan sidaas ayay yidhaahdeen aimada qaarkood waxaa ka mid a khazaliba oo shaaficiyada ka mid a axyaa culuum udiinka ayo sidaas ay ku taalla oo haddii aanu khushuucinba oo salaadiisiiba kaflada ay ku dhamaatay salaadaasi kamay ansixinba salaadoo dhan ha wada khushuucsanada shardi maaha wey salaadoo dhamila bilaa khushuuci aanay noqonin oo wax salaada ka mido waa inu khushuuco taas ayaa shardiya adilada ay daliishadeen culimada yidhi khushuucdu waa waajib waxaa ka mida qowl الlahi tacala wainaha lakabiiraة ila calى اlkhaashiciin salaadu waa ku weynta waa ku culus tahay kuwa khushuuca kuwa aan ahayn aayaddan wuxuu idhaha sheikhu اlislaam taqiy الdiin raximah اllah lأnnahu yaqtadii dama gayri اlkhaashiciin qowlkan ilahay wuxuu keensanayaa dhaleecayn ilaahay uu dhaleeceeyey kuwa aan khushuucin salaada dhexdeeda ilaahayna addooma wuxuu ku dhaleeceeya waajib inay ka tagaan ama xaaraan inay sameeyeen hadday khushuucu sunno tahay kuwa aan khushuuc ahayn lama dhaleeceeyeen kadalika ilahay wuxu uhi wa aqimi salaata lidikri salaadii og dikrigayga iyo xuskayga wuu og dikrigana kafla ka soo horjeeda oo cagsu dikri weeye khushuuc la-aanina waa kaflo marka mar haddii la is-amray iqaamatu salaa lidikri illah taas waxay tusinaysaa khushuucdu inay waajib tahay sidaasoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina arajula layansarifu wmaa kutiba lahu ilaa cushru salaati tusucuhaa humunuhaa subucuhaa sudusuhaa khumusuhaa rubucuhaa hulusuhaa nisfuhaa nin baa salaaddii ka baxaya iyadoo salaadiibaa looga qoray toban meelood oo meel sagaal meelood oo meel sideed meelood oo meel toddoba meelood oo meel lix meelood oo meel shan meelood oo meel afar meelood oo meel nisfi iyadoo looga qoray aimada qaarkoodna waxay yidhi cabdulwaaxid ibnu ziyaad oo kale wuxuu yidhi ajmacat alculamaa calaa anahu laysa lilcabdi min salaatihi ilaa maa caqil ibnu cumar laftiisu waa yidha salaadaada intii qalbigaagu uu soo jeedun baad leedahay intii kale laguma qorin waana sida xadiidkaa nebigu alayh isalatu salaam uu tusinaya waa yahay aimada markaa yidhi khushuucdu waa sunna uun sida ay u badan yihiinna weeye waxay daliishadeen xadiidkii imaam muslim iyo ay wariyeyna tilmaamayay marka salaada la eedaamo shaydaanku inuu cararo kadibna waxa weeyaan uu soo noqdo marka la aqiimo marka salaaddii la galo inuu soo noqdo ilaa qofkii qalbigiisi uu kala dhex galo uhaa udkur kada udkur kada maa lam yakun yadkuru xataa laa yadri ma salla waxaa xusuuso waxaa xusuuso waxaan hore u xusuusnayn ilaa qofkii wuxuu tukadayba uu garan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam muu odhan dee qofka salaadi uma jirta ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay uun dee sahwi haddii uu ku dhaco uu garan waayo ma saddex buu tukaday ma afar ma laba ma saddex wuxuu yeelaya muu nebigu u sheegay marka taasi waxay daliil u noqon kartaa khushuucdu inaanay shardi ahayn fii jamiici salaa laakiin lama odhan karo xadiidkaas wuxuu daliiluya khushuucdu inaanay inaanay waajib ahayn wallahu aclam qowl kale khushuucdu waa waajib walow fii juzءin min salaatihi qowlkaasi ayaad moodaa xagga adilada marka la eego inuu yahay ka raajixa laakiin madhabku waxa weeye khushuucdu inay sunno un tahay halka taqmiidulcayneynka waxaan ka dabageynayaa xadiid baa markaa soo arooray diidaya in indhaha la isku qabto waxaan u sheegaya da waxaa dhici karta inaad xadiidkaa iyagoo daliishanaya ad aragto idaa qaama axadukum fi salaati falaa yaqmid caynay midkiin markuu salaada dhex istaago indhaha yuu isku qaban abaraani baa macaajimtiisa ku wariyay can ibni cabaas laakiin waa xadiid daciifa sida alimaamu lbayhaqi ba sunan lkubra uu ku sheegay sanadkiisa waxaa ku jira aleyth ibni abi sulaym weliba mudalisna ah oo can ku warinaya walihaada albayhaqi wuxu uhi walaysa bishay xadiidkaasi wax jira ma aha manaa wax saxiixa oo la deliishan karo ma aha qaala wayusanu waxaa la suneeyaa tadaburu lqiraa'ati qiraa'adii macnaheeda inuu dhugto iyo wadikri dikrigii salaada dhexeeda uu la imanayey mid waajiba iyo mid sunnaaba inuu dhugto oo macnihiisa uu fiirsado ayaa la suneeya waayo sidaasay khushuucda ay ku dhammaystirmaysaa wa dukhuulu salaati baa la sunneeyaa salaada gelisteedii ayaa la sunneeyaa binashaatin uu ku galo firfircooni iyo soo jeed wa faraaqi qalbin iyo qalbi salaada u tafaruqay oo iyada markaa waxyaabihii kale uga madhnaaday ilaahay subxaana wa tacaala waa dhaleeceeyey kuwa salaada gelaya iyadoo ay ka muuqato cagajiid iyo caajisnimo wa idaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala buuhi ilaahay subxana wa tacaala wa jacaluu yadayhi baa la sunneeyey labadiisa gacmood inuu ka yeelo taxta sadrihi laabtiisa hoosteeda bimacnaa xundhurtana waa ka sarraysiinaya laabtana waa ka hoosaysiinaya aakhidan xaalow iyo mid ku qabanaya biyamiinihi gacantiisa midig yasaarahu bidixdiisa waducaau baa la sunneeyaa duco fii sujuudi uu ku ducaysto waan yactamida baa la sunneeyaa inuu cuskado fii qiyaamihi markuu ka istaagayo min asujuudi sujuudda iyo walqucuudi fadhiga atixiyaadka u fadhiyey calaa yadayhi waan yactamida baa la sunneeyaa inuu cuskado calaa yadayhi labadiisa gacmood fii qiyaami maruu ka kacayo min asujuudi sujuudda ragcaddii koobaad ama ragcaddii saddexaad walqucuudi iyo fadhiga markuu ka kacayo ragcaddii labaad uu ka kacayo waayo halkaa kolle masaa'il baa ku laaban in sha allahu tacaala bal adiladooda iyo waxaynu eegi doono allahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira